marti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o eeda hoggaanka dhaqanka ee soomaalidu waxa uu ahaa soo jireen meelaha qaarkoodna magta iyo meeriska taladuba ubad dhaxaad ayay u ahaayeen bulshada qarniyo badan deegaannada soomaalidu ay degto gebi ahaantoodba waxaa dhaqanku ay leeyihiin duubab waaweyn oo loo cimaamado inay talada qoysaskooda ay jaangooyaan qaybaha kore iyadoo hababka dhaqanka qabaa'ilkana lagu halbeego hadba xeerarka ay leeyihiin qabiiladu qoraaga axmed faarax cali idaaja oo ah dhaqan yaqaan ayaa ii sharaxay in hoggaanka dhaqanka soomaalidu uu soo maray saddex marxaladood oo midkoodii ugu horreeyey uuba ahaa mid ka sii horreeyey gumaystihii dalka yimid
saxbaay dhaqanka soomaalida markii la fiiriyo dhowr heer ayuu soo maray nimankaana la yidhaahdo madax dhaqameedku dhowr heer ayay soo mareen mar waxay ahayd markii miyiga la joogay soomaalidu ay hilmiyi u badnayd markaas iyada ah madax dhaqameedka soomaalidu waxay ku ekaayeen arrimaha dhexgalka dhibaatooyinka qabiilka ay ka dhasheen ama ay markaa madaxda u yihiin la soo gudboonaada xallintooda taasi mar bay ahayd markaa lafteeda ma ahayn waxa ay yani madax dhaqameedku ma ahayn inay iyagu goyn jireen sida dowladdii oo kale go'aama qaadan jireen oo go'aamadaa la fulin jiray awood fulineed ma lahayne waxay lahaayeen awood haddii alla kugu nool yahay moral ah oo odayaasha kale oo qabiilka ayaa soo bisleen jiray arrinta markaasay u keeni jireen markaasuu ku ducayn jiray oo haddii alla kugu nool yahay guddoomin jiray laakiin wuxuu isagu soo jeediyo waa laga doodi jiray ma ahayn wax mataqaanaa muddi lagu gooyey saas siday u ahayd gumaysiga baa yimid gumaysiga markuu yimid rag waxay ahaayeen madax dhaqameedka u badnaayeen dad integrity leh oo haddii a laku roon yahay oo qoor iyo xerar ah oo aan been aqoon oo aan laaluush aqoon oo ayay ahaayeen raggaas ayaa gumaysigii wuxuu ka waayey wixii uu ka rabay in ay mataqaanaa u ogolaadaan oo haddii alakure dadka usoo usoo gacan geliyaan shacbiga ay markaa u taliyaan way diideen gumaysiga markaa wuxuu sameeyey rag kale ayuu ka ag samaystay oo ogol tiisa ogol iyadiina ma hagaagin oo ma noqon wax gumaysigu uu ku guulaystay ma noqon sidoo kale waxaa jiray xilliyo dhexe oo ah wakhtigii dowladnimada soomaalidu ay qaadatay markaasoo dhaqankuna sidii hore si ka beddelan lagu arkay gaar ahaana wakhtigii dhowaa ee dowladdii kacaanka oo awoodda hoggaanka dhaqanka sida uu leeyahay axmed faarax cali idaaja uusan ahayn mid u buuran sida maanta uu yahay dowladdii soomaaliya markay dhalatay marka iyadoona sidii oo kale ayay mataqaanaa isaga fogaysay nabadoonnadii iyo wixii loo bixiyey iyo duqowdii sababtu waxa weeye waxaa la yidhi dowladda iyo shacbiga cidna inay u dhaxayso maaha weliba xilligii kacaanka ayaa la yidhi dowladda iyo shacbigeeda iyadaa maamulaysa oday shaqo kuma leh waa lasoo dhaafay heerkaas heerkii odaygu ka shaqayn jiray dowladnimada oo dowladda ahaa oo odaygu ka shaqayn jiray iyo guurtidu ahayd waa lasoo dhaafay shuruuc baa la samaystay dowlad baa la noqday marka looma baahna in odayaasha mataqaanaa haddii alla ku roonyaha ay u go'aamo gaaraan go'aamadaasna la fuliyo dowladda la wadagaa arrinta dowladda ayaa iska leh ayaa la keenay haddaba wakhtigii ka dambeeyey dowladihii dalka gaar ahaana markii burburka dalka uu dhacay hoggaanka dhaqanku waxa uu u muuqday inay heleen fursad ay qayb uga noqdaan jaangooynta talada dalka si ka beddelan sidii hore waxayna qaarkoodba ku milmeen siyaasadda ti burburkii dhacay dagaaladii dhaceen oo qabaa'ilka dirireen oo haddii alla kuu roon yahay dowladdii meesha ka baxday markaas weeye marka ay awood ziyaada ah oo aysan weligood yeelan ay yeesheen odayaasha dhaqanku markaas weeye marka ay yani iyagu laga sugay taladooda in la qaataa ay qasab noqotay markaas weeye markay yeesheen awood fulineed oo aysan weligeed weligood yeelan maanta waxa awood leh waxa weeye waa odaga reerka ayaa awood leh awood fulineed buu yeeshay waaniga ku iri awal waxa weeye awooddiisa moral bay ahayd wuu ducayn jiray waa la ixtiraami jiray integrity buu lahaayo haddii alla kuu roon yahay qoor iyo xeer uu lahaa marka xoolo ma qaadan jirin laaluush ma ogola ma qaadan jirin maanta waxa weeye siyaasaddii bay si walba ugu jiraan odayaasha dhaqanka sababtuna waxa weeye yani siyaasiyiintii baa gabay kaalintoodii marka inay boos halkaa ka raadiyaan oo ka helaan ayay isku dayeen waana ku guulaysteen shir walboo laysugu yimaado odaga reerka odaga reerka ayaa laleeyahay hay-adihii dastuuriga ahaa oo hawsha iska lahaa iyaga ayaa uga horeeya ugana awood badan maanta dhaqanka soomaalidu waa uu ka qara weyn yahay dhinacyo badan marka loo eego gaar ahaanna habka xalinta xaajooyinka qabaa'ilaadka qoraaga muxudiin xuseen ciid oo dhowaanba soo bandhigay buuggiisii ugu dambeeyey ee dhaqanka uuga hadlay lana yidhaahdo godob iyo geeriye ayaa waxa uu qabaa in dhaqanka soomaalida gaar ahaan hoggaanka dhaqanka ee wakhtigan ay wax badani iska beddeleen dhaqanka soomaaliya wuxuu u ahaa udub ama tiir dhaxaad marka ay timaado xalinta khilaafaadka guurka xeerka reerka uu leeyahay si walbo noloshooda ka mid ah waxa hagahaya ama xudunta u ah wuxuu ahaa dhaqankooda waayo bulshooyinka caalamka marka la barbar dhigo ummadi waxay saddex waxbaa dadka xira mar waa inay diin tahay marna waa inay dhaqan tahay marna waa shaksiyadda iyo abuurka ilaahay ee qofka uu ku abuuray nooca ay tahay ma garanaysaa qof damiir le baa jira oo damiirka qof keliya taasi saamaynaysaa laakiin bulsho marka la yidhaahdo dhaqan iyo xeerar bay yeelanaysaa kuwaasaana u noqonaya hadday tahay nabadda hadday tahay guurka hadday tahay deeqda hadday tahay nooc walba oo bulshadu ay xiriir u yeelan kardho xeerar bay u lahaan jireen qarniyo badan dadka soomaalida waxaa dhegahooda ku soo dhacaya magacyada kaaba qabiiladu ay ula baxaan isimadooda hoggaanka haddii ay noqoto boqorro iimaamyo ugaasyo wabarro suldaanno malaaqyo garaadyo iyo wixii la mida kuwaasi oo badi hoggaanka dhaqanka ee soomaalida ahaa ab laga soo gaar gaar ahaanna deegaanada intooda badan soomaalidu ay degto koodii ugu dambeeyeyna toddobaadkan waxaa loo duubay ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble oo lagu caanashubay degmada halgan ee gobolka hiiraan halkaasi oo boqolaal dad ah oo qaybaha bulshada ah ay u dhigeen diyaafad si weyn bilo loo soo agaasimay dadkii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa siyaasiyiin uu ka mid yahay xildhibaan maxamed cabdulaahi buraale sahar aada u mahadsan tahay horta xafladdaas waxay ahayd xaflad qiimo badan oo dhammaan siyaasiyiintii reerka iyo haweenkii ganacsatadii qaybaha dhan oo bulshada qabiilkan uu kasoo jeeda dhammaantood ay isugu imaadeen waxa waaye kulan kulanka ugu weyn taariikhda annaga oo noo dhaco waa ugaasduubka waaye kanna wuxuu ka ahaa kulamadii ugu weynaay ee taariikhda ay isugu imaadaan dadka uu ugaasku u yahay ani waxaan kamid waxaan ka mid ahay madaxdii siyaasiyiintii ee ka qayb gashay oo xamar ugu imid nasiib wanaag beledweynean imid beledweynean ka safarnay baabuur ka qaadanay oon ku tagnay magaalada halgan ooan si nabad ku tagnay sababta hadda ay weliba sidaas quruxda badan ee ugu dhacday ee ugu weyneed waxay ahayd dhulkii oo nabad ah barwaaqana ah dadkan xilli roobaada nabadana ay sii saacidaysay ee meel kasta isaga imaan kareen oo gobolka ah oo ma jirin carqalado oo dhanka amniga ah maadaama meesha halgan ay ka mid tahay meelihii la xureeyey oo dadka badan ay kusoo dhinteen oo dagaalkii aan la galnay qoladii nabadiidkeeda khawaarista ahayd ay ka mid ahayd runtii waxay ahayd wax oo la qiyaasi karin ummadda khalqiga intaas leeg oo ugaasku ugaasku yahay dadkaynuna iyo reerkaynuna oo meesha aan ka dhalanno ugaasku u yahayna runtii waa dad aad ugaasku u ixtiraamo ugaaska u daba fadhiya wax walbo inkastoo lagu tirinayo hogaamiyaasha dhaqanka soomaalida in waayadan ay siyaasadda ku dhex milmeen haddana xildhibaan maxamed cabdulaahi buraale ayaa wuxuu ii sheegay in hoggaanka dhaqanka kursiga ugaasnimo ee toddobaadkan lagu duubay gobolka hiiraan intiisa badan siyaasadda uu ka madax bannaan yahay gaar ahaanna marka ay noqoto soo xulista xildhibaanada amaba siyaasiyiinta kaleeto ee qabaa'ilaadku ay leeyihiin si markaasi eedo badani uu uga baaqsado walaa horta sahroy anaga horta dhaqanka iyo siyaasadda inkastoo waayadan dambe dalku ay isdhex galeen anaga horta ugaasyada reerkan soo mara way ka duwan yihiin ugaasyada kale ee dalka qabaa'ilada kaleeto marka ay tahay siyaasadda oo ama xildhibaanada xilliyada xildhibaanada oo dadka matalaada dowladda loo dirsanaayo hadduu yahay heer gobol iyo heer federaalbo ugaaska xawaadlaha dhammaan ugaasyada soo martabo ma dhex galaan halka ugaasyada kale ay dadka soo qoraan laakiin ugaaska maadaama uu ugaas yahay ilan waxaa laga yaabaa kursi kasto shan qof lix qof inay rabaan uwaasa unuu yahay marka waxa uwaaskeena loo jecel yahay kamid tahay inuun uwaaskeena uunan dhex gelin uunan u kala hiilinin dadka uwaasku yahay uu maaragta wax lug ounan ku yeelanin oo soo jiidashada waxay u leedahay oo annagu hadda dadka uwaaskeena uga duwan yahay ugaasyada kaleeto waa cadaaladda waaye cadaalad mar haddii ugaaskii uusan dhex gelaynin arrimaha noocaase uunan u kala hiilinaynin wuxuu ku istaagaa halkaas waxaa gala dhaqanka kale odayaasha oo nabadoonada la yidhaahdaa arrimahaas galo laakiin ugaasku ma galo cabdikariim cilmi yuusuf waxa uu ka mid yahay nabadoonnada dhaqanka gobolka hiiraan wuxuu iiga warramay sidoo gobolka hiiraan looga tixgeliyo hoggaanka dhaqanka ayadoo mid ka mida beelaha dega gobolkaasina ay si weyn u quweeyaan ugaaska dhaqanka gobolka hiiraan iiba dhaqanka hadda beesha xawaale ugaaska ay duwanaysay waxa weeye waa dhaqan soo jireen ah haddii uusan ahayn midka uga fac weyn soomaalida wuxuu ka mid yahay kuwa uga faca waaweyn dhowr qarni ayuu soo jiray marba marka ka dambaysana aadaa loo xiiseeya aadaa loo ilaaliya aada loo tixgeliya haddii ilaahay ku ran yahay wax badan oo ma garanaysaa kala dambayna oo nidaama oo ismaqala oo kala dambaynaya uu leeyahay dhaqanka gobolka hiiraan haddii ilaahay ku ran yahay haddii ay noqoto dhanka bulshada deriska dadka deriska la ah beesha haddii ahaan lahayd dhinaca dawladda waxa wax laga weyd ama ka jawaabo oo go-aanka ugu dambeeya leh waxa weye waa dhaqanka waa ugaaska ugaaskana sida ay bulshadani u tixgeliso si aan caadi ahayn ay u tixgelisaa oo kala dambaynta iyo nidaamka iyo dib heshiisiinta bulshada degan gobolka hiiraan iyo dadka deriska la ehba meel aad baa looga tixgeliyaa oo waxaaba loo yaqaanaa mararka qaarkood ugaaska ugaasyadaa loo yaqaanaa gobolka hiiraan hadda koo iyo labaatan ugaasoo soo maray hadda inuu ugaaskii laba iyo labaatanaad yahay baan jeclahay intaas oo soo maray oo ninka wiil ugaaska ugu yarba oo konton sano ama lixdan sano ama toddobaatan sano ama siddeetan sano u gaaray yacni waa dhowr qarni markaan dib u fiirin
inkastoo isbeddello uu jiro meelaha qaarkood sida ay kuu sheegayaan dadka dhaqanyaqaanka ah gaar ahaan deegaanada soomaalida oo hoggaanka dhaqannadu ay aad isu beddeleen sida xeerarku ay ahaan jireen haddana hogaamiyaasha dhaqanka iyo xeerarka soo jireenkaee beelaha ayaa si weyn bulshada dhexdooda looga tixgeliyaa hoggaaminta salaadiinta gaar ahaanna marka ay timaado arrimaha bulshada iyo siyaasadda oo waayadan ay si weyn uga dhex muuqdaan markaa si gaar ahna gobollada fogfog ee qaarkood ay adag tahay in maamulladu ay si dhib yar uga arrimiyaan barnaamijkii bandhigga v o eeduna waa naga intaas inta aan mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo